habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay saddexiyo tobanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan bogga v o a ee somali com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askar ka tirsan amisom oo loo haystay rayid ay soomaaliya ku dileen oo xabsi iyo weliba dil lagu kala xukumay
maxkamadii ciidanka la soo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta ehelada ah ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo u ahaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan laba kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka sare ee soomaaliya galmudug oo maanta lagu doortay dhuusamareeb
waxaa oggolaaday saddex iyo siddeetan xildhibaan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas ayuu ku yahay mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid senatarka ku mateli doono aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa jimcihii ciidamada dallaayadaha ku booda keenay meel u dhow xadka ay la wadaagaan belarus amaba ay wadaagaan dalalka belarus iyo poland halkaasoo ay soo gaadhayeen tahriibayaal isku dayaya inay u tallaabaan dhinaca midowda yurub aqalka kremlinka ee waddankaasi ruushka ayaa sheegay in daadgurayntan deg deg ah ee ciidamadu ay tahay carbis hase yeeshee waxay kordhinaysaa joogitaanka milatariga ruushka ee furinta u dhow ukrain iyadoo sidoo kalena sii kicinaysa dareenka reer yurub iyo weliba maraykanka laba ka mid a ciidamada dalaayadaha ku boodee ruushka ayaa jimcihii dhintay kadib markii ay dabiili hirdiday baarashuudkii ay wateen amaba ay ku duulayeen sida lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigu waxaa kaloo ay xustay wasaaraddu in askartani ay isku dayayeen in ay adeegsadaan baarashuudkooda kaydka ah balse ay ahayd jawid hoose laba askari ayaa xoogaa kadib cusbitaalka ugu dhintay dhaawacyo soo gaadhay sida lagu xusay warkan ay wasaaraddu soo saartay iyadoo sida ay soo xigatay wakaaladda wararka associated bressna wasaaraddu ay intaasi sii raacisay in askartii ka midka ahaa kuwa dallaayadaha ku booda ee ka qayb qaatay dhowla tuskani ay dib ugu laabteen ruushka kadib markii carbiskaasi uu dhammaaday koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadamaha oo magaalada london ku qabanaya kulan dacwadeed ay ku baadhayaan awood ay iiraan u adeegsaday aninaada awood ay iraan u adeegsatay dad dibadbaxa sameynayay sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa sheegay inay ogaadeen in iiraan ay ku hanjabayso inay qayb ahaan hakin doonto wadaxajoodyada hubka nukliyeerka ee soo socda oo ay la yeelanayaan dowladaha quwadda waaweyn haddii ay dacwadani sii socoto qoraal ku qornaa luqadda bershiyanka oo jimcihii dadka kulankan dacwadeedkan qabanqaabinaya ay soo dhigeen barta twitterka iyagoo soo xiganaya ilowareedyo reer yurub ah oo aanay magacooda xuseen ayay sheegeen in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo weliba cali bageri kani oo isagoo ah hogaamiyaha wadaxaajoodka hubka nukliyeerka ee iiraan ay khamiistii hanjabaad ay khamiistii soo saareen hanjabaada xilli ay magaalada london kula kulmayeen mas-uuliyiin reer britana qoraalkan twitterka lagu baahiyey ayaa lagu sheegay in laga soo xigtay ilahana wararka reer yurub oo tilmaamaya in bageri kani uu ku lahaa madaxdan reer britain waxaad doonaysaan wadahadal aanu idinla yeelano oo ku saabsan heshiiskii nukliyeerka ee sannadkii laba kun iyo shan iyo toban balse haddana waxa aadna tusaysaan rajo fiican idinkoo u oggolaaday argagixisadu inay halkan xukun ku qaadaan maxkamad ku taalla dalka myanmar ayaa ku xukuntay weriye u dhashay maraykanka oo lagu magacaabo dani finister koob iyo toban sanno xabsiya kadib markii ay ku eedeeyeen inuu sifo aan sharci ahayn ee isu imaatin u sameeyey ka hor yimi milatariga sidoo kalena uu jebiyey sharciga waa sida uu qareenkiisu sheegay tan zawang oo ah afayeenka amabaan idhaahda qareenka u doodaya ninkan weriyaha ah ayaa v o a u sheegay in aanay hadda jirin qorshayaal ay raacfaan ku qaadanayaan waryahan ayaa waajahaya eeda dheeri ah oo kala ah kicin iyo weliba argagixisanimo kuwaasi oo kaga sii horreeya xabsiga iyadoo qareenkaasina arbacadii u sheegay inaanu sharaxi karin sababta eeda dheeri ah loogu soo oogay weliba waxa uu maamulku u eedeynayo finister ee u falay amaba u geystay eedaha dheeraadka ah ayaa la soo gudbiyey iyada oo la cuskarayo qaybta e ee xeerka ciqaabta mayamar kaasoo mamnuucaya kicinta dhanka dowladda iyo weliba qaybta konton e ee xeerka ka hortagga argagixisada mayamar kaasoo isaguna dembi ka dhigaya in wax xidhiidha lala sameeyo kooxaha argagixisada ugu dambayntiina sara duter oo ah gabadh uu dhalay madaxweynaha dalka philibiin ee xilka ka degaya rodrigo duter ayaa u tartami doonta jegada madaxweyne ku-xigeenka doorashada dhacaysa sanadka waxaana sidaasi maanta sheegtay hay-adda xukuumadda u qaabilsan la socodka doorashada kadib muddo bila ah oo ay jireen warar laysla dhex marayay oo sheegaya inay jagadan u tartami doonto guddidan doorashada ayaa arrintan si rasmi ah u shaaciyey islamarkaana ku faafiyey bogga ay ku leeyihiin facebooka taasoo ah inay saara ay u tartami doonto jagada labaad ee dalkan ugu sarreysa iyadoo bedeli doonta musharax kale afayeen u hadashay oo lagu magacaabo christina garcia frasco ayaa boggeeda facebooka ku sheegtay in ay dadka ku wargelinayso in ay maayar sara dutere iyada oo dadka ay matasho sii maraysa ay shahaadooyinkeeda ku xaraysay inay u tartanto jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga lakaas c m d go-aankeedan ayaa imanaya ka hore wakhtiga kama dambaysta oo ah shan iyo tobanka bisha noofembar oo ku eg in musharaxiinta doorashada ka qaybgalaysa ay waraaqahooda soo gudbiyaan fiidwacan oo wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan bahalka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in ciidanka amisom ay u tahay tusaale wanaagsan in ciddii disha dadka shacabka ah aana ama la horgeyn doono maxkamadda waxaana wasiirku arrintaasi ka hadlaya ugu warramay magaalada muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
bismilah alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd sida aada la socotaan annaga waxaan ahayn guddi uu ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed uu magacaabay kow iyo labaatankii ogost labada kun labaatan iyo kowda guddigaas howshiisu waxay ahayd in dadka shacabka soomaaliyeed oo toddobada gaarayay oo ciidamada amisom ay golweyn ku laayeen ama ku xasuuqeen in loo helo xal maaragta cadaaladeed in loo helo guddigu shaqou bilaabay isla labaatan iyo labadii wuxuuna maaragta la kulmay hay-adihii quseysay african union wuxuu la kulmay amisom wuxuu la kulmay dowladda uganda oo ciidamada markaa goobtaas falka ka dhacay iyagu mas-uuliyaddeeda hayay kadib waxaan isla garanay in la foom gareeyo ama la sameeyo guddi madax bannaan oo african union ka socda dowladda soomaaliya iyo dowladda ugandana ay ka yihiin goobjoogayaal baaritaankaas siduu u dhacayo baaritaankii wuu soo dhammaaday waxaana maaragta la foom gareeyey waxaa la ogaaday in dembi ay geysteen ciidamada amisom dadkaas shacabka soomaaliyeed ahna gacantooda ay ku baxeen taa marka waxaan ka dalbanay in maxkamad la saaro raggii dhibkaa geystay maxkamaddii ayaa la foomgareeyey ciidamada uganda way ku mahadsan yihiin maxkamad ciidan ay soo direen maxkamadii ciidanka lasoo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta ehelada ah ee maaragta ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo u ahaa maaragta familadaasi xukunkii wuxuu ku dhacay muqdisho tirada la xukumay waa imise shan ayaa la xukumay laba ka mid ah dil ayaa lagu xukumay saddex ka mid ahna waxaa lagu xukumay min soddon iyo sagaal sano oo xabsi ah marka taas waxay kutusaysaa in markii ugu horeysay dowladda soomaaliyeed ay ay kiis noocan oo kalea ay u dhaqaaqdo kana kana miro keento waxa uu mahadsan yahay ra-isul wasaaraha inuu guddigan uu magacaabo guddiga wuxuu ka koobnaa wasaaradda cadaaladda amniga iyo gaashaandhigga iyo iyo tiam farsamo yaqaana ah oo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socday xaqiiqdii waxaa ilaahay mahadiisa inaa maanta aan joogno in shacabkii soomaaliyeed oo dhibka loo geystay cadaalad loo helo fulintiisana haddii ilaah yirahdo markhaati bay ka noqon doonaan annagana waa ku dabagelaynaa saatwasiir xukun baa dhacay goobjoogay ahaaye laakiin fulinta ma wakti laogyaha la fulin doonaa ma heshiis la gaaraa jira xageese lagu fulin doonaa ma uganda lagu alaa dadkan mase muqdisho ka dhacaya horta kiisaska noocan oo kale ah hadday ugu horeysaa african union ahaan xataa case stadi u tahay waa wax hadda uwib ah sida looga shaqeeyeyna si shafaafiyad leh oo muuqata daahfurnaan badan ayay ahayd waxaan ku waxaa maaragtaa shacabkii dhibka gaari eheladii iyo iyo qareenadii xukunkan labada qofood oo dilka lagu fulinayana markhaati bay ka noqon doonaan ama ha ka dhaco muqdisho ama uganda ha ka dhaco inta kalena xabsiyay ku dhammaysan doonaan dhibtaasina in laga mago dadkii dhibka gaaray oo magdhow la siiyo ayaan maaragta isku ognahay iyadana way fulaysaa iyadana waa dabagelaynaa haddii ilaah yiraahdo cadaaladda in maaragta sidaa ay u hirgashana xaqiiqdii waa wax lagu faani karo annaga iyo guud ahaan african union iyo amisom iyo ugandhaba sida looga wada shaqeeyey si waxay ahayd oo maaragta very professionala waxaa rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo sida ay uga qeyb qaateen madaxda african union iyo guud ahaan amisom iyo dowladda uganda sida ay kiiskan inay cadaalad helo ay ngarab nooga siiyeen saad wasiir dilal horoo dhacay oo amisom geysatay doodaha ugu waaweyn haddiiba la doodo waxay ahayd in magdhow la helo oo dadka magdhow loo sameey laakiin in cadaaladii la horkeeno oo dil toogasha dhacdahay waa sheeko ugub ah marka loo fiiriyo saa sheegtana way ku cusubta marka dadkan ma xukunkan ay ku qancin doonaan mase magdhow bay yeelan doonaan dadkan magdhowna way helayaan xukunkanna hortoodu ku dhacay iyaga wakiiladay soo dirsadeen siday maaragta brocesska u socday maxkamadda say u socotay wax dhan way la socdeen dad hadda wax ka qarsoon yihiin ma ahan familada xukunka way ku qanacsan yihiin intay hadda iyaga noo sheegeen magdhowgiina way helayaan annagana ka dowlad ahaan waan ku dabagelaynaa iyagana qareenay leeyihiin oo howshaan daba taagan oo ka shaqeynayo marka wax oo muuqda oo aan qarsoomeynin bay noqon doontaa dowladda ugandana inay bixiso magdhowgaas way ogosha sanado ka hor gaari caasi ah oo khudaar waday oo isla shabeellada hoose dad ganacsataa lahaayeen baa la xasuuqay ilaa hadda kiiskooda uu taagan yahay eheladu waxay sheegeen inay muddo dheer daba joogeen tani fursad ma noqon kartaa dadku inay cadaalad helaan qof walbeetaba shaqaba fursad aada u weyn waaye oo laba dhinac leh oo mid waxa waaye horta annaga kiiska keliya inuu kiis kiis ku dhammaado annaga ma rabno waxaan rabnaa kiiskan inuu noqdo kiis tusaalaha oo looga shaqeynayo maxaa la dhihi jiray mustaqbalka inaynan dhibaato noocan oo kale ay dhicin ciidamada amisomna ay arkaan inayna intay fal iska geystaan aysan iska socon karaynin oo brocess uus abuurmo oo u sameysmo waa mid dhinaca kale shacabka soomaaliyeed qofkii dhib ku dhaca ama maaragta la kulma incase ay wax dhacaan raad la raaci karo inuu u noqdo taasaan rabnaa laakiin waxaan rajeynaynaa inaan shacab soomaaliyeed oo dambe uun xanuun noocan oo kale uusan la kulmin ciidamada amisom ee dalka joogan inay dersi u noqon doonto inay ficda intay iska sameeyaan ay iska socon karaan
wasiirka cadaaladda ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo magaalada muqdisho ugu warrameeyey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna gaalkacyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta lagu doortay labadii kursi ee ka harsanaa kuraasta aqalka sare gobolku ku yeelanayo baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xasan cawaale qeybdiidi iyo weliba cabdi cismaan xareed ayaa ku soo baxay labadaasi kursi kadib markii musharaxiintii la tartamaysay oo kale ahaa mahad aadan guuleed iyo weliba cawiil nuur cali ayay doorashadaasi ka tanaasuleen waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
cabdi xasan cawaala qaybdiid iyo cabdi cismaan xareed ayaa loo doortay in ay ka mid noqdaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matala dowlad goboleedka galmudug kadib doorasho gacantaag ahayd oo ka dhacday xarunta baarlamaanka galmudug ee dhuusamareeb inkastoo xubnihii ku luulamayay kuraasta qaar ay tanaasuleen haddana saadaasha ayaa ahayd in cabdi qaybdiid iyo cabdi cismaan ay soo bixi karaan ha yeeshee labada kursi oo muddo dib loo dhigay ayaa waxaa ku gadaanaa khilaaf salka ku hayay xirmaynta xubnaha qaar loo xiray kuraasta guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday maantay dhuusamareeb maantay taariikhdu tahay saddexiy tobanka nofembar laba kun labaatan iyo kow kalfadhiga saddexaad fadhigiisa saddexaad baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug kooramkiisa oo ku guntamay saddex iyo siddeetan mudane waxay codka ansixinta u qaadeen kursiga toddobaad ee baarlamaanka ee aqalka sare baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku tartamayeen laba tartame kana haray tartamihii hore waxaa codka ansixinta loo qaaday tartame cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaa oggolaaday saddex iyo siddeetan xildhibaan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas ayuu ku yahay mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid sanatarka ku matali doono kursiga toddobaad ee loo doortay inuu ka mid noqdo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afarta sane ee soo socoto kuna matali doono dowlad goboleedka galmudug baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug kalfadhigiisa saddexaad fadhigiisa saddexaad kooramkiisa saddex iyo siddeedan mudane maanta oy taariikhdu tahay saddexiyo tobanka nofembar laba kun labaatan iyo kow kursiga sideedaad ee aqalka sare ee ay dooranayeen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ku tartamay laba tartame oo kale ah mudane cabdi cismaan xareed iyo mudane mahad aadan guuleed waxaa tartankii ka haray mudane mahad aadan guuleed waxaa tartankii ku soo haray mudane cabdi cismaan xareed sida habraaca uu qabo haddii hal tartame uu soo haro halkaas tartame waxaan u qaadaynaa codka kalsoonida baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaan ku soo haray tartankii mudane cabdi cismaan xareed waxaan u colaynaynaa oo codka kalsoonida u qaadaynaa si uu ugu guulaysto aqlabiya mudane cabdi cismaan xareed howlwadeennada hala boobsiiyo waxyar haaya gacanta waxay codka kalsoonida u qaadeen musharaxiinta ama tartamayaasha kursiga sideedaad ee ku matali doona dowlad goboleedka galmudug aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib markuu haray tartamihii la tartamayey cabdi cismaan xareed waxaa loo qaaday codka kalsoonida waxaa ogol u codaysay saddex iyo siddeetan xildhibaan waxaa diiday eber waxaa ka aamusay eber sidaas ayuu ku yahay mudane cabdi cismaan xareed mudanaha ama xildhibaanka ku matali doono dowlad goboleedka galmudug aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afarta sane ee soo socoto kursiga uu mar kale ku guulaystay senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa waxaa u soo istaagay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaana kulamo uu ku qabtay magaalada muqdisho uu ka sheegay in damaciisa ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana aysan jiri karin cid loo xirmaynayo kuraasta dhinaca kale wararka laga helaya degmada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa kusoo waramaya in saddex caruura ay dhinteen shan ruux oo rayidna ay dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurta ay garaaceen haraadiga walxaha qarxa qaraxa oo ka dhacay kam ay ku nool yihiin barakacayaasha oo ku yaala guraceel ayaa sida la sheegaya caruurta dhimatay waxa ay aaladda qaraxda ugu tageen goob qashinka lagu fogeeyo islamarkaana ay ku garaaceen maamulka degmada guraceel ayaa v o a u sheegay in ay wadaan dadaal loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhashay haraadiga walxaha qarxa ee ka dhacay gurceel cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal cabdiwaaxid u mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu noogu soo diyaariyey magaalada london weriyaa iyaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan cabdi axmed oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland kusoo dhowo marka hore barnaamijka wasiir cabdiraxmaan waan dhowahay ridwaan aada u maadsan tahay waayahay xaalad abaar oo aad u adag ayaa ka taagan xilligan deegaanada jubbaland waxaa la sheegayaa in inta badan xoolihii ay le-deen dadkiina hadda ay halis ku jiraan bal faahfaahin kooban haddii aad ka bixiso xaaladda abaaraha ee gobolka runtii marxalad adag ay ku jirtaa dowladda jubbaland iyo shacabkeedaba oo musiibo rabbaani ah oo abaaro ku habsadeen xoolihii inta badan dadkii ka dhammaadeen xooluhu qaar waxaa jira adkaysila sida hadda geela laakiin hadda xoolihii ariga iyo iyo loodii boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba sideeddan dadkii waa ka dhammaadeen dadkiina runtii marxalad adag ayay sii gelayaan taasoo sababtay dee cimilooyinka isbedela iyo sanadadii ugu dambeeyey ee jubbaland aan roob la-aan ee guud ahaanba soomaaliya ay ka jirtay siday u badan tahana dee annagu qaybta jubbaland hadda xoola dhaqataa u badan runtiina marxalad adag ayay dadki iyo dadkiiba sii gelayaan isbuucyadii lasoo dhaafay dadaalo badan baa hadda jiray oo oo safaro badan ku marnay deegaanada jubbaland iyo tuulooyinka runtii hadda wixii ka dambeeya waxaa waaye xoolo lagama hadlayo sidii dadkii loo badbaadin lahaa dadka miyiga xoolihii kaga dhammaaday in lasoo qaado magaalooyinka la keeno naftooda la badbaadiyo ayaa hadda xaaladdu maraysaa ridwaan waayahay su-aalaan kaa weydiin doonaa laakiin tirada rasmiga ah ma la socotaan marka laga hadlayo dadka ku barakacay abaaraha ama dadka nafaqadarada ay soo ridatay ha tirooyin waan haynaa ilaa iyo hadda tiro badan oo deegaanada ilaa iyo milyan iyo shan boqol ayaa dadka hadda ay saamaysay maxaa lahay oo marxalad adag ku jira waaye dadka runtii ay xoolaha ka dhammaadeen oo hadda ku sugan marxalad adag oo nafaqadarada iyo abaarihii ay saameeyeen oo bili-aanta ay hayso waxaa lagu qiyaasay ilaa hadda ku dhowaad ilaa iyo kun iyo shan boqol inta kalena ay maalinba maalinta kasii dambaysana runtii ay kasii darayaan guud ahaan jubbaland waa gartay tirada xoolaha ma la og yahay ku le-day abaaraha xooluhu hadda qiyaas ilaa toddoba boqol iyo konton kun ayaa markii la sameeyey baaritaan iyo ay samaysay wasaaradda gargaarka iyadoo kaashanayso wasaaradda xoolaha ee xanaanada riboodka lasoo gudbiyey ilaa toddoba boqol iyo konton way dhammaadeen ilaa iyo milyan iyo toddoba boqolna ku dhowaadna waxay ku jiraan marxalad adag oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu roob noo keen waayo isbuucyadan ayagana ay khatar ku jiraan marka waa marxalad adagaa runtii la maraya aada u adag marka la eego dhinaca dadka ilaa iyo hadda dad miyaa jira u dhintay abaaraha meelo qaarkood deegaanada waa laga soo sheegayaa dad runtii oon u dhintay ma badna laakiin laakiin way sii badan doonaan hadduu ilaahay raxmad noo keenin waxaa intaa kaloo jirtaa inay jiraan dad gaaraya ilaa tobaneeya oo runtii isdilay oo saad og tahay musiibadu markay imaato dadku waxay u kala adkeysi badan yihiin sidii iimaankooda u kala sarreeyo dadka xoolaha markay ka dhammaadeen dad islaaya jirta iloo ayaga isdilay naflahaantooda oo susaydha marka ilaa iyo toban ay gaarayaan geeriduna intaas waan haynaa tobanka isdilay waayahay ka maamul ahaan maxaad qabateen ilaa hadda marka laga hadlayo biyo dhaaminta iyo kaalmada la gaarsiinayo dadka dhibaatooyinkan ay soo food saareen wallaahi deegaanada aad deegaanada jubbaland meel walba waa la gaaray dowladdu jubbaland way dadaalaysaa waxaa la gaarsiiyey lacago waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamin meelaha qaarkood waxaa la gaarsiiyey daawooyin laakiin dadkii kuma filna kuma filna risooska jiro dalkii marxalad adag uu maraya risooskina waa iska yaryahay waxa aad waxaanad og tahay marxaladda hadda soomaaliya ay ku jirtana waxay wax ka heshaa dadka deeqbixiyaasha ah ee garab taagan iyo hayadaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ayagana waxaa imaaday maxaa lahay waqti iyo duruufo adag iyo waqti siyaasadeeda lagu jiraa marka dowladda jubbaland aad bay u dadaashay waxaa la gaarsiiyey waana ku lacaga deeq ah oo loogu dhaaminayo biyo iyo booyado annagoona sare u qaadayno sidaan oola shaqayn lahayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay hadda hormuud oo kale lacag boqol kun ay ku bixiso oo biyo dhaamina iyo maxaa lahaye dadka ganacsatada iyo dadka qurba joogta oo runtii garab taagan bahashanna markay imaato musiibo waa mas-uuliyad wadareed la rabo cid walba inay ka garab ay maxaa lahaye u istaagto marka dadaal inooma yaro har iyo habeenna waan garab taagannahay dadkii insha allah waana sii wadi doonaa inta karaankeena hadduu allayd waayahay waxaad tiri wax gargaara oo dhinaca hay-adaha caalamka aan ka helnay ma jirto marka dhinaca dowladda soomaaliya wax kaalmo ah oo ilaa hadda idiin fidisay ma la sheegi karaa
ha dowladda soomaaliya guddi uu soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa noo imaaday oo wasaarado badan ay ka kooban yihiin waxaanay noo keeneen deeq yar oo lacag ah iyo daawo oon runtii dadkiina aan ku filneen hadda waxaan joogaa magaalada muqdisho oon oga soo qayb galay shirka maxaa lalahay bini aadanimada ee soomaaliya ama madasha bini aadanimada oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu daahfuray oon ugu talagalnay bal maadaama asaga uu xukuumadda ugu sarreeyo inuu u dhawaaqo uu la hadlo beesha caalamka shirkan oo isugu imaadeen safaaradaha beesha caalamka u n k hay-adaha caalamiga ah aanan oga wada hadalnay oon shalay soo gebagabayna sidii aan isu kaashan lahayn loona badbaadin lahaa ummadda soomaaliyeed ee musiibooyinka ay galaafatay marka ayaga naftood dee sidii la rabay lagama helin laakiin wax way naga soo gaareen
waa gartay caqabadaha marka ugu waaweyn ee hadda haysta dowlad goboleedkiina maxaa ka mid ah si wax looga qabto abaartan faraha badan ee soo noqnoqonaysa gaar ahaan midda hadda taagan ee dhibaatooyinka faraha ba-an ku haysa dadkii deegaanka hortay waxyaalaha ugu ugu daran waxaa waaye deegaanada qaar oo dowladda jubbaland ay ka taliso oo laakiin haddana aan aksays lahayn oo diyaaraduguna ay tegi karin sababtoo ah dhexdana ay ku jiraan dadkii nabadiida ahaa garoomo aan lahayn oo dadkii ayaga naftood in la gaaro u baahan wey way jirtaa waxaa kaloo iska jirtaa dee dhaqaala yari dowladdii guud ahaanba dalkiibaa dhaqaala yari haddana dowlad goboleedka jubbaland dhaqaala yari baa jira oo loo baahan yahay runtii dee dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland in lagu gargaaro haddana ayadoo dhaqaala yaridaa jirto annaga har iyo habeen waan dadaalaynaa oo madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaan lacaga uu bixiyey oo ugu talagalay aa jirtaa isaga naftiis khaylidhaantu wadaa warqada xafiiskiisa ka soo baxday ilaa haddana wuxuu dalka dibaddiisa ku maqnaa oo maanta soo laabtay oo la kulmayay safaaradaha iyo beesha caalamku ugu ugu ololeynaya arrintaan marka caqabadaha hadda ugu daran waa dhaqaala daro waktigana waxa waaye caqabadaha kaloo jiraana wakti siyaasadeeda lagu jira oo waxa waye aysan dhaqdhaqaaq ka soconin iyo hay-adihii dowladdii iyo wax walbana ay hadda iska fariis yihiin marka caqabadahaas baa hadda taagan runtii oon rajaynaya insha allah in laga bixi doono ma la yaqaanaa deegaanada sida gaarkaa dhibaatooyinkan ay u saamaysay haddiise aada xusi karta bal meelaha ugu daran ee hadda aad is leedahay waxay u baahan yihiin in gurmad la gaarsiiyo walaal horta jubbaland saddexda gobol baa aad bay ugu dhufatay oo waxa waaye inkastoo gobolka jubbada dhexe hadda maxaa waaye dowladdu aanay gacanta ku haynin labada gobol oo hadda ugu daran oo waxa waaye waa gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose dhammaantooda iyo kismaayo meel walba hadda aan dhihi karo waxaa waye maanta meel meel dhaanta ma jirto jubbaland meel walba maanta abaartu way ka taagan tahay runtiina waxa waaye waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed reer jubbaland gurmad deg deg ah dadka hataa jubbada dhexe ee ay haysato qoladan nabadiiska ah naftood waxa waye in sidii ganacsato iyo ha noqoto iyo culummo iyo guddi in loo mariyo dadkaa la gaargaarsiyo sababtaa waxaan ka hadlayno maanta waa gargaar waa in naf la badbaadiyo annagana waxaan ku tala jirnaa meel walba oo maxaa dhahay aanan gaari karin iyo meelaan gaarin aan si ku gaarno insha allahu tacaala waa gartay marka kaalin intee la-eg ayay culimada iyo ganacsatada deegaanku ay ka qaadan karaan ayay kula tahay in meelaha aad sheegtay maamulkiina aanu gaari karin wax la gaarsiiyo
annaga waxaan sameynay guddi la yidhaahdo guddiga ka hortaga iyo isu diyaarinta musiibooyinka oo ka kooban ganacsatada culummada dhalinyarada haweenka ururada bulshada iyo qaybaha dhammaan bulshadaan aas-aasnay oo la shaqaynaya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka guddigaas waajibaad shaquu leeyahay wuxuu gacan saara leeyahay culummada iyo bulshada qaybeeda kala duwan iyo ganacsatada iyo qurba joogta oo haddaba lacaga kasoo gureen oo aruuriyeen oo runtii loogu dhiibayo deegaanadaas maxaa la dhahay koodoonka ah sidii lagu gaarsiin lahaa culummadaa loogu dhiibaya iyo dadka bulshada ah ama in hataa baqaarada halkaa ku yaalla inti lala hadlo la yidhaahdo raashin intaa iyo intaa bixiya meel walba ay ku salaysa aan ku salaynayno baahida ka jirta meelaha waxaa jirta biyo inaan laga helo laga yaabaan laakiin raashin aanan yaalin oo raashin la-aan iyo baahi ay dadkii u dhammaanayaan meelo waxaa jirta biyo la-aan ka jirta meelo waxaa jirta daawo looga baahan yahay markii abaar dhacdo waxaa jirta abaartu ay keentaa cudurro deegaanadu waa kala diran yihiin mudnaan bay kala leeyihiin deegaano waxaa jira biyo inay haystaan laga yaabo laakiin baahi ay ka jirto oo raashin la-aan raashin u baahan kuwo waxaa jira aana biyo haysanin kuwo waxaa jira daawo u baahan marka baahiyuhu way kala diran yihiin marka waxaa guddigaa samaynayaan inay la xiriiraan deegaanadaas wixii la gaarsiin karo hadday biyo u baahan yihiin loogu dhiibo guddiyo waxaan samaynay ururada bulshada ka tirsan oo deegaan walba jooga oo waxa weye wax loogu dhiibo wixii la helo oo si cadaalada weli guddigu intay bandhiga imaadaan tvga imaadaan warbaahintay la hadlaan waxay yidhahdaan intanaan soo na soo gaartay sidanaan rabnaa inaan u qaybdinno gobolka gado intaasaan u diraynaa jubbada dhexe intaasaan u diraynaa degmooyinka saanaan ugu diraynaa sidaasay dadaaladaasay wadaan oo runtii meel fiican bay wax marinayaan deegaanadana waxay kala xiriirayaan waxaan samaynay guddiyo kale oo ururada bulshada ah oo la xaqiijinayo wixii loo diray in dadkii la gaarsiiyo waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga wasiir aad baa ugu mahadsantah toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cabdiraxmaan cabdi axmed oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda lihi idmo u ah ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabad gelyo
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaad laha ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskiio caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii balagii kalgacalku bixisa weeye wareemay adduunyoy waayo badane kursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay ilaan wadku waa mabaaqdee miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barhkii kale ruux ka aaday waa qiso jacayl oo dareenkeeda xambaarsan taasi oo wadku kala fogeeyey lamaana isu qaaday jacayl xooggan waxaad maqli doontaan maanse ka dhalatay qisadaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana ayinku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana u inala caweyn doono abwaanka maka xaaji banaadir horta fankaygii koowaad waxaan kasoo bilaabay caasimada gobolka shabeellaha hoose marka caddeey waxaan ka bilaabay msnk musican ka bilaabay waa bartay sida batriyaha boongaha kadib inaan heesaan isku dayay barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal taxanaha nolosha aadamaha gaar ahaana waayaha jacayl ee inta badan dhex mara labada qof ayaa ah kuwo ay ku lamaan yihiin duruufo kala duwan oo qadhaadh iyo macaanba leh kuwaasoo qaarkooda muddo kadib laga sii sheekeeya islamarkaana ay bulshada tusaale ugu soo qaadato kolba marxaladda marayaana si ay dadka u fahansiiyaan amaba ay ugu sawraan waayaha ay markaasi ku sugan yihiin waxaana jira qisooyin jacayl oo caan baxay oo si weyn wax looga qoray kuwaasoo ay ka mid yihiin amaba aynu ka xusi karno cilmiyo hodan qayse leyla iyo weliba kuwo kale iyadoo geesta kalena ay jiraan kuwo iyaguna aan ka fogayn oo si joogtaa u dhaca kuwaasoo ay ku duugan yihiin waayo iyaguna xusidooda mudan qadar geedi oo ah hal abuura ku nool gobolka ohaayo ee dalka maraykanka ayaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay maanse uu ka sameeyey qiso uu sheegay inay ku dhacday laba qof oo u dhex maray jacayl xoogan kadibna aanis calfan oo wadku kala fogeeyey kadib markii midkoodu geeriyooday haddaba dhegaystayaal sheekada idinka dilimaayee waxaan barnaamijka ugu horreynba ku soo dhoweyn doonaa khadar geedi oo inala wadaagaya sheekadaasi iyo weliba maansida uu ka curiyey waan ku dhowey walaal cabdixakiin shluwacow waad mahadsantahay waagaag adigaa mudan soo dhowo baan ku leenahay bal marka hore haddii aynu galno sugaan kala duwan baad samaysaa khadar oo ku saabsan arrimaha iyo waayaha iyo nolosha haddaynu dhinaca jacaylka ka horeyno caalamulberser bal caalamkaa gaarka aheed magacana u bixisay maxaan ku idhahdaa muxuu aha caalamkaas kolley nolosha iyo waayaheeda wixii kula kulmo waxbaad ka odhanaysaa miidhiyahan dee adduunyadu imaka waa tan warku aadka loo kala helo miidhiyahan ka dhegaystay laba qiso oo ka dhacay bur burco oo jacayl ah haye taabad leh hablihii ay ku dhaceen baa ka shee ayaa ka sheekaynaya heesta caalimulbarsakh qisadeedii siday u dhacday waa sidan haye inan ardayada oo subax gurigoodii ka soo baxday oo iskuulkii ku kala ku socota toddobadiiyo barhkii subaxnimo ayaa si kedisabay ugu soo baxday inan dhallinyaro ahoo fa- faceeda ah haye kadib layse salaan cabdixakiimow Haye.
dabeetana salaan kabacdi inantii qofkii ay niyadda ku haysatay Mhm.
sawirkiisa Mhm.
ee ay weligeedba ku riyoonaysayba ayaa inanka waan garta layska hel layska hel haye waraysi gaaban ma iskuulkan aad dhigataa ma xaafadan aad aad ka timi xaafadaasaad tahay markiiba eh, labadii qof ilaahay wuxuu isu saaray taash baa isu saaro jacayl baa dhex maray Mhm.
laba sannadoodba inta ay waktigay haleelka leeyihiin intay kala maqnaayeen ay yaray aada u yaray macnaa inta badan ay sarkayeen ay sarkayeen ood odhan kartaa sida qofka bini-aadankii uu ugu baahanayay cuntada ayay labadaa qof eh, ay- ay isugu baahdeen waa jacayl cajiibaba haye inay wada kulmaan marka sheekada cabo markay halkaa marayso ayaa inankii gooraanu inantii lasoo hadli jirin lasoo hadla waan garta dabeetana ee markuu la soo hadlay inantii ayaa yidhi walaal ii kaalay oo maxaa dhacay cabdiow saacadan oo kale imabaad soo wici jirine waan garta dabeedna walaal waan kuu yar baahanay buu yidhi ii kaalay markay u tagtay wuxuu u sheegay cabdixakiimow wuxuu u sheegay inuu ad sababa doonayo inuu u dhoofo haye safar baa soo galay safar baa soo galay oo dhoof iyo eh, wa- hawluu u tegayay xaggaa ayna markii hore isku ogeyn waan garta waxay tidhi aad iyo aad bay hawshaasi igu adagtay laakiin haddii aad haddii aad tacabirayso dee wax inoo soo kordhinayso Mhm. waxba kama qabo ar ha waxba dee anigu kama qaban kare waan kuu soo ducaynayaa waan garta inaad ila joogtaan ka jeclaaya haye waayahay sidii bay ku kalaanba baxeen subaxii waan baxayaa buu ku yidhi haddaba wuu ku socdaa moogtay cabdixakiimow waan garta een, waan baxaya sheekh baanu maraynaa ayuu yidhi waayo allaha ku nabadgeliye kolba halkaad marayso ila soo xidhiidh ila soo socodsii haye ila soo socodsii Mhm.
war warkii ugu xogay wuxuu noqday lambarkaa ma taqaana waa la soo wacay marka waa la soo wacay haa haye nambarkaa ma taqaanaayo haa waan garanayaa maxaa ku dhacayo ninkaasuu u dhintay baa lagu yidhi haye way dhacday ab- labaatan daqiiqaan suursanaabay tidhi waa kacay meelay ee, xitaa reerkoodii aqoon lama leh hadday tacsida ka qayb geli layd mo haye wiilka reerkiisa macnaha ma garanayso faahfaahinta intaa ma ka badan garanayso ismuu barin haye Een, halkiiba wax alla waxay talaa ku baahday arrin baa agfare ka haaday haye Een, inantii mush- markay waxbarashadii iyo noloshii iyo wax walba ka hadhay Mhm.
maalintii dambe waxaaban idhi bay tiri maad adduunyadaba horta maad iskaga tegtidoo ma maad iskubtidba haye naftaba iska qaadid naftaba maad iska qaadi haye waxay soo qa- gaas bay soo qaadatay iyo dee kabriidkii dabkii ay ku- ku ololinaysay haye marka wixii oo dhan soo diyaarsatay ayaa ilaahay naxariis qalbigeeda ku soo riday haye su-aal baan isweydiiyey bay tidhi oo maxaan idhi yaa cabdi yaa abuuray ilaahay adiga yaa ku abuuray ilaahay yaa ku dili doona ilaahay oo adigu maxaad isaga soo horeynaysaa wadkii haye waana shahaatay bay tidhi markaa waa isqabatay way isqabatay oo Hay.
iseel waa shahaaday oo ilaahay u xasuusay haye
ka soo guurtay gobolkii togdheer hargeysay timid afar sannadood iyadoo hawsh sheekadu ay ka soo wareegtay bay la waraystay dabeedna miidiya soo fadhiisatay haye welina igamuu baabi'in bay tiri qof bedelana maan helin noloshii oo dhammina saasay way noloshoodii oo dhanna way isbedeshay moogtaha aad iyo aad dareen taabad bay cabdixakiimow igu samaysay waan gurtay marka qisadaa markaad maqashay ay ku soo gaadhay ayaa markaa sheekadan ka dhalatay ay qisada ayaa heestani ka dhalatay sheekadaas haa walaal haa waan gartay marka caalamulbarsaq bal intaynaan u gelin heesta magaca maxaad ugu bixisay magaca walaal waxaan ugu bixiyey caalamulbarsa horta bu marka hore markaynu noloshan adduunyada ka tagno dee e, geeridu ku timaada aadamaha aakhire inagoon tegin waa tan dee qofka ilka la dhigaye halkaa uu ku ku helayo dee wanaag iyo xumaan wuxuu lahaa halkaasaa lagu sii siiya aad iyo aad caalamkaa markaa qubuuraha ee intaan laysa soo saarin ayaa caalamulbarsa la ydhaha waan gartay markaa markuu adduunyadii ka tegey ee waa ka wuxuu ku biiray caalamulbarsakhi moog Ka waxaad- wayna ku jirtaa ereygaasaan kala soo dhex baxo heesta ku jira waan gartay marka wiilkii baad leedahay wiilkiiba caalamkaa ku jira ay gabadhani nolosheedii oo dhan isku beddeshay saa u noqotay wadkaa halkaa wuu ka tegay oo dee ilaahay baa ka ha oofsaday oo caalamulbarsakhaasuu ku biiray aad iyo aad haddaynu u galno markaa maxay heesta odhanaysa waxay walaala odhanaysaa wuxuu yidhi jacaylkii salaata beermay ee bushaarada keenay fiican labadii caashaqa bariido bilkhayr isku soorayee weliba bogagaysa siiyey markuu balagii kalgacalku saweeyee wareemay duunyoy waayo badaney kursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay maalintay kulmeen baa talaaso ahayd Mhm.
in cabdixakiimow waan gartay maalintii uu inanka geeriyoodayna arbacay ahayd ka Markaa maalintii wuxuu- maalintii Aa.
kulan awliyaada ay soo- la odhan jireen soomaalidii arbacadii miisaanka lahayd bay ku- ay geeridiina ku beegeen hayday yidhaahdaan oo waa kuwa waa arbiciya khamiis kulan awliyaad waxbay soomaalidu iska haye yidhahdaan moogta haye marka wuxuu yidhi mar markii balagii kalgacalku bixisa weeye ware- wareemay adduunyoy waayo badaney kursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay Mhm.
ile wadku waa mabaaqdee miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barkii kale ruux ka aaday dee laba qof oo isku qofa bay ahaayeen moogtay cabdixakiimo aad iyo aad miyay aasiya bannaantay ilaan boqor buu ahaaye halkuu cabdi buuxin jiray aad iyo aad halkuu cabdi buuxin jiray Mhm.
markaan warkiina markii la baashay markaan dhaayaha bidhaanta bilanay indhahayga saaray dhagaa basar ugu dhagaa basar ugu dhegaystay miyay ilmadii iboobtay Mhm.
oo miyay ilmadii iboobtay oon weliba baxsanay ismoogay intaan heestu ila baahin ilaah baan kuu baryee halbowluhu kuu bogsoo rabbow baabacada madhan baryada noo soo ajiib haye aad iyo aad halkaasay ku dhammaatay abheeskii caalamalbarka waan gartay marka inantiina inuu ilaahay u boogadhayo ayaad ugu ducaysay in ayaan ugu duceeyey dareenkeediina inaan cabiro iyo sidaa rami ugu dhacday baan isku dayey waxay iska gaabnaataba heestu aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay khadar geedi oo maansadaasi iyo weliba qisadaasi baynala wadaagayey dhegaystayaal qayb kale oo uu qisooyin kale iyo weliba sugaan uu ka curiyay inagula wadaagayana barnaamijyada soo socda ayaada ku dhegaysan doontaan bal markana inta aynaan isla qisadaasi ka fogaanin aynu dhegaysanno codka fanaanada saynab ciga maxamed
qabrigii jacaylkow qurankaan ku mariyey haka qabwaaninuuqi u qor magaxdoodu qabrigii jacaylkow qurankaan ku mariyey haka qabwaaninuuqi u qor magaxdoodu Allahu yawmiyama inta nabigu
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaanka maka xaaji banaadir kaasoo uu kaga warramaya waayihiisa fanka waxaana uu abwaanku magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ugu warramay wariyaha v o eeda yaasiin ciise wardheere bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaalkay saaxiibkay weriye yaasiin ciise wardheere marka hore aadaan ugu faraxsanahay in aad wax iga weydiiso taariikh nololeedkayga anagoo wada joogna caasimadda dalka kenya ee nairobi gaar ahaan weliba xaafadda islii oo ka tirsan degmada kamakuja haddii aan ka bilaabo taariikh nololeedkayga aniga waxaan ku dhashay jilib marka oo saddex meel bad ka ah hal meelna beri ka ah jilib marka markii aad ka timaado dhanka waqooyi oo aad jaziira joogto aad koonfur u socoto jaziira ka bax baqal gal xudur muuse imaaw awmaki imaaw dhanaane imaaw dharooye imaaw khurnyaale imaaw gandarshi imaaw ka bax jilib markaad ku jirtaa ayada iyo caasimadda gobolka shabeellaha hoose ee marka caddeey waxay isku jiraan masaafa aan ka badnayn ilaa soddon ilaa soddon iyo shan kilomitr dugsi qur-aanka meeshaan ku dhameeyey saddexda qalin ilaahay waa ii fududeeyey kadib waxaan bartay dharsamaynta ama shaqada aliindiga aliindiga barashadiisii waxaan ka bilaabay siingahmo waxaan ku xujiyey dhariirsi waxaan ku xujiyey xerxermo waxaan ku xujiyey shikilmo waxaan ku xujiyey luqudmo waxaan ku xujiyey baangulmo waxaan ku xujiyey talismo kadib aan duwaadgemid bilaaway siddeed jir sagaal jir markaan ahaa maalinkii hal macawiis ama guntiino barkeeda waa samayn karay ilaahay hadduu ku roon yahay si fiican si fiican aan u bartay alindiga waxaan ka mid ahaa xirfadlayaasha ka dhex muuqda ragga alindiga sameeya maxaa yeelay aadaan u gacan fududaa alindigana shaqa dhumayso ma aha waayo isaga qayb kasta gooni a u baryayay macnaha dhowr miin waaye haddii aan in koobanka sheego waxaa jiro mindireg maabo mawaasiin maash iyo intaas oo wada miin ah markaan alindiga bartay aniga siday hooyaday ii sheegtay allah unaxariistahe iyo aabahaygaba way dhinteen anigoo afar jir ah ayay hooyaday iyo aabahay kala tageen aniga magaalada marka ayaan kusoo barbaaray hase ahaatee awoobaheyga oo aabaheyga dhalay allah u naxariistee ayaa yiri wiilkan magaaladan qur-aanka inuu ku barto aniga ma aaminsan inuu ku baran karo si sahal macnaa anigu ila joogaa aniga macnaa barbaarintiisa iyo iyo kursiimadiisa dhammaystiraya isagoo diyaar ah oo wax yaqaano oo isbixin kara magaalada ha kusoo noqdo hadduu rabo laakiin inta ka horeys aniga halaysiiyo isaga iyo awoobaheyga oo hooyadeeda dhalay allah unaxariisto ayaa heshiiskaas la gaaray hooyadeeda waxaa lagu qanciyey waa aaday ii jecleed allah unaxariisto ilaahay hana wada jeclaado ilaahay janatulfirdows hanugu wada kulmiyo hooyadeeda waxaa laga dhaadhiciyey oo la aqbalsiiyey in aan awooba raaco saasaan ku raacay qur-aankii meeshaan ku dhameeyey aleendigii meeshaan ku bartay kadib dhammaadkii todobaatameeyadii waxaan usoo wareegay dhinaca hooyadeeda abtiyaashayda kadib alindigian aan sii waday markaan shaqa ka galay marka xaggan hal abuurka iyo suugaanta ma wax dhaxal ahaa jira mase waa wax kugu dhashay waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah aniga waxaan ka dhashay qoys wada laashimin ah awoobaheyga adeeradeeda iyo diyaashayda dhammaantood waxay ahaayeen laashimiin tusaale ahaan waagii hore markii sanadkiiba hal maalin bandhig oo shiribka ama shirta soomaalida hadba siday u taqaano aa lagu qaban jiray markuu xiliga oo afgooyi maalinka oo istuunka tahay jilib markana dilkorka aa la dhihi jiray ay ahayd marka waxaan goob ku wada kulannay aabaheygoo mar bixinaya allah u naxariisto adeeradeeda qaarkood allah u naxariisto oo mar bixinayaan anigana markeyga leesiinay waa baxsane ahaa marka waxay sii ahaataba waxaa dhacday marka in aabahay allah u naxariisto iyo iyo adeeraday ay i dhahaan annaga waxaa nagu filanba abwaankeenna yar oo hadda noo soo baxay marka isaga waqti aan siino sanadkan iyo wixii ka dambeeyaba isaga macnaa annaga meeshuu asaga oo asaga aan ugu hormari jirnay inaga isagaba aan siino adiga way ku aqoonsanayeen.
way ii dhaafeen way ii Waa ixtiraameen maad aaday fanka.
Waxa- waxaan aaday horta fankeyga kow waad waxaan kasoo bilaabay een, caasimadda gobolka shabeellaha hoose marka cadeey Een, waxaan ka bilaabay een, musican musican ka bilaabay waa bartay een, sida een, batriyaha een, boongaha kadib een, inaan heesaan isku dayay waa ku guuleystay waa waa waa ii martay jilidii saas oo kale taaliiftii ilaahay hebi isiiyey waayaba taas waxa la barta ma ahan qof kastana ma baran karo qofku ilaahay siiye maahine Een, kadib een, waxaan ee, wa- waxaa een, een, fariin iisoo diray oo i codsaday in aan caawiyo allah u naxariiste een, cumar cabdulle cumar shooli oo isaga markaas een, een, mashruuca horumarinta xeebaha ee danwadaagaha ee ee baraabe macnaha oo qalab music loo keenay waayo danwadaagaha sida een, baraabo een, kurtunwaarey iyo sablaale ee waxaa waxaa loo keenay saddex orchester kha- oo macnaa een, qalab oo- oo- oo- oo- oo dhammaystiran sida een, lo- loo barbaariyo marka wuxuu yidhi een, a- a- abwaane waxaan rabaa inaa iga saacidid dhinaca een, ba- ba- een, bateriyaha iyo boongaha een, yar kaloo xaaji suufi la dhahay isagana reer baraabo ah isagana dhinaca organka isagana gitaarka iyo beeska islamarka baraabaan aaday baraaba anoo joogo haddana sablaala ii yeeratay waxaan ka wada shaqaynayay marka waxaan u dhexeeyey een, maalinkii waxaan ka shaqaynayay een, sablaale gelinka dambe waxaan usoo hooyinayay baraabo baraabo habeenkii aan ka shaqaynayay sablaalana maalinkii waxay ahaataba een, waxaan raadiyaha ka dhageystay raadiyo muqdisho in een, ururka iskaashatooyinka soomaaliyeed een, uu u baahan yahay abwaaniin mulxamiin m- m- mumataliin musician heesaa ee, intaas adig koox oo oo macnaa een, oo oo- oo isku dheelitiran marka een, waa soo baxay xamraa aaday marka een, baraabaan kasoo baxay marka imid laba haweenaan joogay xamraan imid ogeysiiskan ilaa muddo usbuuc waa socday maalin walba idaacadda way sii deynaysay telefishinkana waa laga sii daynayay marka ciddii xiiseynayso ani aadaan u xiiseynayay Een, waa baxay xamraan aaday Een, imtixaankiyaa galay imtixaankii waxaa qaadayeen allah u naxariisto een, maxamed cabdulaahi ciise sangub allah u naxariisto ee, doctor Da- dahir nuur oo doctor raafi dadka u yaqaaniin allah u naxariisto senab xaaji cali baxsan Een, allah u naxariisto een, khadiija cabdulaahi ee, ee, daleys ee, iyo qaar kale oo oo- oo fara badan Een, imtixaankii aniga een, waxaan galay abwaan waa galay lixamiista waa- waa- waa- waa galay heesaa waa galay jilaa waa galay musician waa galay intiiba waa ku guuleystay marka een, taasas markay markay ahayd markaan muddo la shaqeeyey iskaashtooyinka kadib aniga een, waan guursaday een, caruurteyda hooyadooda maasha allah een, een, oo nafteeda qaali ku ah een, xaaji fariid amiin abuukar oo muddo sagaal sano jaceylkeeda aan la kufaayey aan la dhacaayey ilaahay gacanta waa ii soo geliyey alxamdulilah ilaahay waa iga barwaaqeeyey markaan arooska ka baxay kadib waa ka ruqsaystay shaqaalanimadii Een, iskaashatooyinkii waa ka tegey Een, o- o- markaas waxaan sameynayey dharka alindiga aan kala gadaayey macnaha Een, waxaan noqday safiir ee- ee- ee- ee- ee- al- alindiyaaleyda ee, oo jilib iyo marka iyo dhar kasoo sameynayo xamar u jooga dharka kala gada iyagana ducadeeda way isiinayeen iyagoo raalliga ah anigana meel walba luuq walbe aan aan macnaa aan aan gelinay dharka geynayay macnaa siday dadku u bartaan kadib haddana aniga shaqadii kusoo laabtay ba anuu xamar jooga alindigiiyaan galay eh, si aadaan u shaqeeyey macnaa een, shaqada alindiga naf- nafteeda way ilbaxday way casriyowday macnaa een, horumar fiicanay samaysay horumarkiiaan la jaan qaaday waa ka faa'iidaystay waxay ahaataba waxay ahaataba waxay ahaataba hadda ilaa heerkaa la soo gaaray qaybo kaloo dhegaystayaal uu abwaanku kaga warramaya waayihiisa fanka iyo weliba marxaladihii uu soo marayna waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijya dacweyska washington ee toddobaadyada soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aynu dhegeystayaal intaasi kaga nimaadno barnaamijka caweyska washington gabagabadii idaacadda caawiya dunidaynu maraynay aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta axmed ishaar olol iyo weliba shankaroon axmed yuusuf sagal heestaasi ayaanaynu dhegeystayaal ku soo gabagabay doonaa isla idaacaddeenii wixii jacaylka ayaana ay ugu dambayn doontaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ada iga astaahil amaan iyo buulgaad oo iga hoo axad iyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray أحد يوحل الشيء والكيد أسلوبتيو أشعيو إذا هبري أريني ما نقطة الليلي والليلي أيان أيان يوم نسيب لي orinimad noqotaa allaylito allayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indhe iyo indheer jeceeli isku aragti wiya wakay wakay kula tahay inta iyo indheer jeceeli isku aragti weeyaan u arkay u arkay kula tahay